galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galab salaase ah bisha maaj ee sanadka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah muran ka taagan wax kabeddelka dastuurka iyo mowqifka xildhibaanada dumarka ah waxaa la yiri dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhaqaalaha soomaaliya dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa sideedii bilowda u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaannu mushaaharaadka ka bixin karno gudaha
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay saacadihii hore ee saaka ay weerar ku qaadeen tuulada daarunicma halkaasi oo dagaal uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dadka deegaanka ah oo diiday inay magacdooda sheegaan sababo dhinaca amniga awgood ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay weerarka qaadeen islamarkaana galeen tuulada ilaa hadda ma cadda khasaaraha weerarkan sidoo kale waxaan caddayn xaaladda ay ku sugan tahay tuulada ururka al-shabaab ayaa dhinacooda ku sheegay war-saxaafadeed ay soo dhigeen telegramka in ay qabsadeen islamarkaana ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sheegashadaas oo aan v o edu si madax bannaan weli u xaqiijin waa markii saddexaad ee al-shabaab ay weerar ku qaado daarunicma iyada oo horey u weerartay bilihii juun iyo sebtembar ee sanadkii hore weerarkii bishii juun ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in qarax al-shabaab soo maleegtay uu burburiyey masaajidkii tuulada xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey qaraar qabiyo ah oo ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyey khaza dalalka aan xubnaha joogtada ka ahayn golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada ah kaas oo sidoo kale ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la-aana loo sii daayo dadka lagu haysto marinka khaza maraykanka ayaa ka aamusay in loo codayo qaraarkan taasoo u ogolaatay inuu meel maro bilowgii kalfadhiga wakiilka ruushka ee golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa ku baaqay in qaraarkan qabyada ah lagu daro weedh ah xabad joojin joogto ah balse waxaa arrintaasi ka horyimid maraykanka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee vitoga sideed ka mid ah tobanka xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa ka shaqeeyey qaraarkan qabyada ah kaas oo la qorsheeyey in cod loo qaado sabtidii laakiin codaynta ayaa dib loo dhigay ilaa isniintii si looga fogaado fashil cusub oo ku yimaada arday u dhashay dalka nigeria oo laba toddobaad ka hor laga afduubtay tuuladooda oo ciidanka nigeria ay soo badbaadiyeen ayaa la geeyey guryahooda oo ku yaala magaalada kaduna ardaydan ayaa tiradoodu ahayd boqol iyo toddobiyo soddon arday ardayda ayaa la geeyey dhismaha dowladda hoose ee magaalada kaduna kadibna kadib markii ay ciidanku kasoo badbaadiyey iyaga oo jooga deegaanka deriska la ah ee zamfara siideynta ayaa sidoo kale timid laba maalmood ka hor xilligii kama dambaysta ahaa oo loo qabtay in la bixiyo lacag madax furasho ah oo dhan lix boqol iyo sagaashan kun oo doolar si ardaydaasi loo sii daayo intaasna dhegeystayaal waxaynu widi warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maamul goboleedka puntland ayaa ka digay wax kabeddelka lagu sameeyo dastuurka iyadoo oo aan laga tashan war-saxaafadeed xalay kasoo baxay maamulka puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka soomaaliya awood iyo sharciyad midna u lahayn in uu dastuur cusub qoro dhammaystirkana ay u baahan yihiin qodobkan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo iskudayga samaynta dastuur cusub waa sida hadalka loo dhigay aanay puntland u hogaansami doonin aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dowladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi madaxweynaha ayaa sheegay in xiliyo badan uu dib u dhac ku yimid dhammaystirka dastuurka dhinaca kalena xildhibaanada soomaaliyeed ee dumarka ah qaarkood ayaa ka walaacsan sida ay noqon karto amaba halka uu ku dambeyn karo saamiga dumarka ee golayaasha sharci dejinta haddii la meel mariyo wax kabeddelka dastuurka dumarkan ayaa u ololeynaya in dastuurkan cusub lagu qeexo in dumarku ay helaan boqolkiiba soddon balse siyaasiyiinta u ololeynaysa dastuurkan cusub ayaa ku qanacinaya dumarka in boqolkiiba soddonta qeybta ka ah dumarka laga soo saari doono heer xeer oo aanay u baahnayn in dastuurka lagu daro haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan waxay ka wareysatay xildhibaan suhuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya
annaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay annaga hadda wax dan noogu jirta haba yaraatay ee ma jirto meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yani waa in si wax wax ku ool ah ay wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo loo raaca ma jirto manaha tira tira ma sheegayso qoonda hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaas oo dumara ay soo galaanna ma jirto ma jirto yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama qoontadii ay qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa
horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kolley qabo qof in doorashii cod in la aado laakiin waxaa ogaataa falastiin dumarka annaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa anigisaan qabo oo yani dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa ku soo aragnay oo soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo cota biil sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan yani waa soo waan aragnay dumar kaloo ay wadamo kaloo ayagana woman reb waxa la dhaho ayagana u sameeyeyna waa aragnay kolley annaga kolley wax un in lagu qanciya sugayna
tusaale ahaan waxaa ah doorashooyinkii ka dhacay somalilan oo xisbiyadu ay ku tartameen gabdhuhu waxba kama helin tiro aada u badanoo dumarana waa ka qeyb qaateen ma is leedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qeyb gaar ah in la weyn doonaba toban dumar oo baarlamaanka soo fadhiista
way dhacaysaa sababta oo ah yani way dhacaysaa inaad dumarka waxba aysan ka helin sababta oo ah wixii annaga ma aragtay broseska aan soo samaynay oo dhanbaba iyo waxaan kasoo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday wax yani aan wax ku ool ahayn waxaa la yiri dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan samayn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka falastiin saan la socono ma soomaali umaleyn maayo in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya
aad ay u mahadsan tahay xildhibaan suhuur xaaji culusow oo ah guddoomiyaha kudalda haweenka ee baarlamaanka soomaaliya oo u waramaysay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
bishii disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta dayn cafiska lacag dhan afar dhibic shan bilyan oo dollar oo laga cafiyey soomaaliya qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan saddex bilyan oo dollar waxaa soomaaliya ku lahaa toban waddan oo ku jira naadiga baris club kuwaasi oo dhowaan kaga dhawaaqay magaalada baris inay oggolaadeen inay soomaaliya ka cafiyaan labadii bilyan ee u dambaysay iyagoo sannadkii horena ka cafiyey hal bilyan oo dollar hase yeeshee hay-adaha maaliyadda dunida ee i m f iyo bankiga adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda soomaaliya inay sii wado howlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxaa ka soo degaya dekadaha muqdisho kismaayo iyo boosaaso taasi oo aan ilaa haatan dhicin hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in siddeeddii bilood ee u dambaysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay-adaha maaliyadda ee caalamka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan ciga oo galka baarista uga warramaya korarhka dakhliga waxaa hadalkiisii ka mid ahaa walaal xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin kka taagan badda cas saamayn taban oo dhaqaale ayay guud ahaan de dunida iyo soomaaliyaba ku yeeshay culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyey de kii ukraine oo isna sixirka maciishada iyo iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxaa ayana culeysyada kale jira ka mid ah dee isbeddelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan soomaaliya laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa sideedii bilooda u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqol kiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaanu mushaaharaadka ka bixin karno gudaha wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sidoo kale uga warramay galka baarista korarka dhaqaale ee soomaaliya ay filayso sannadkan kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay waxoogaa gaabisa ka jiray laakiin sanadka hadda aynu ku jirno ee labada kun iyo afar labaatanka waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu sameeyo koboc ku dhow boqolkiiba afar sanadkan labada kun iyo afar labaatanka halka labada kun iyo saddex iyo labaatankii uu korar ku ahaa laba dhibic sideed boqolkiiba waxyaalaha loo caanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ahaa waxaa ka mid ah filasho la laga qabo inuu xoogaysto ama uu alreadyba laba arkay inuu xoogeysanayo dakhliga ama lacagaha xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya arrimahaasoo laysu geegeeyeyba waxaa filashada boqol kiiba afarta ku dhow sababay marka koboc fiican weeye haddii aynu saa ku wadno waxa aan rajaynaynaa in dhaqaalaheena uu xawlikii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya christina svenson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey korarhka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda soomaaliya christina svenson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah iigu sheegtay sidan sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka dakhliga gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ka kordhay eber dhibic saddex boqolkiiba waxaana uu gaaray laba dhibic siddeed boqolkiiba marka loo eego wax soo saarka gudaha g d b-ga markii ugu horraysayna dakhliga guduhu waxa uu ku filaaday mushaahar bixinta kasaku korarhkan dhowaan yimid weli korarhka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqato ugu noqdo muwaadiniinta weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan ayay tiri christina svenson madaxa bankiga adduunka u qaabilsan soomaaliya wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa bishii janaayo muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sannadka taasi oo markii ugu horraysay gaartay in ka badan hal bilyan oo dollar hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada waddamo iyo hay-ado maaliyadeed oo dibadda ah kuwaasi oo kaba christina svenson madaxa bankiga adduunka ee soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee soomaaliya ay hesho waxayna iyadoo hadlaysa ay tiri labadii san ee lasoo dhaafay hay-adda i d a ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan boqol iyo toddobaatan iyo shan milyan oo dollar waxay intaasi ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay-adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay-adda i d a kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha juun ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka muniir sheekh axmed waa khabiir maaliyadda iyo bankiyada ah waxaan weydiiyey sida u arko korarka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda soomaaliya dakhliga oo kordhaa waxyaalo fara badan ayuu ka imaan karaa sidaan u arkaa waxaa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaala dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftarkiisa oo kobcaya maadaama waddanka ammaankiisa uu soo soo daraya waddankana uu soo galay barwaaqa sooranka geeska east africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda k ka imaanaya ha ahaadeen ajnabi ama soomaalida oo diasporah ah marka waxyaalaha kulli dhaqaaqaas idiloo dhaqaale kollaytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxaa kordhiyey dakhliga waddanka marka dowladdu inkastoo leedahay boqolkiiba shan iyo labaatan bay kordhay u kordhay dakhligu sideedii bilood ee lasoo dhaafay haddana khubaro kale oon la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga korarkiisu waa yaryahay maxay samayn karaan si ay usii kordhiyaan taas labada hadale u yaraha eg inay iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa marka hore dakhliga dowladda soomaaliya soo galaya aada buu u hooseeya marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad uliidata sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonaya marki lahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tira badan marka labaatan iyo shan waa dakhli aad u kordhay laakiin markii laga soo qaado sal yar bees yar oo aada u hooseeyey inuu saas u badneen ayay u dhowdahay waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha waddanka u qaada gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyaddii ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aada u hooseya oo boqolaalan kun oo dollar ahaa meeshii laga rabay maadaama waddanka uu yahay waddan bamistarkiisa aada u fara badan yahay canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaada income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida v a t valuated tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada degadaha iyo import duty waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista waddanka midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa ka mid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh waxyaalaha dhibaatada leh ee ka mid tahay jaadka iyo sigaarka in canshuuro culus la saaro tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga waddanka waxaa ka mid ah in ay dowladda hoos imaadaan gebi ahaan degadaha eeboorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiya ay kasoo galaan waddanka sida hadda ognahay canshuuraha la qaado waa un muqdisho dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo iyo eeboorka muqdisho waayahay sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyey tusaalahaantii badda cas maxaanku idhaha laleeyahay dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa midda kale dowladda soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho saddex dhibic shan ilaa saddex dhibic toddoba lambarkaasi muhiim miya aada buu muhiim u yahay maadaama wixii ka hooseeya boqolkiiba shan korarka aada buu u liidaa laakiin waxaan ogsoonahay waddanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga security-ga iyo middaa ka dhawaajisay oo ah isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka bariga dhexe iyo reersiiga yaman iyo ka ogan hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashiinka waddanka uu soo dhoofsado oo ukraine iyo dhulkaa ka imaanaya inta kale ee dhaqaalaha waddanka aada wuxuu ola xiran yahay asiada kale oo aan u baahnayn reersiga inuu soo maro sidaa daraadeed saameynta kaa aada uma weyno ee waxaa aada u weyn security-ga waddanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweed haddana muqdisho kusoo laabtay in kaa laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aada ugu muhiimsan waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho security-ga ha ugu weynaado waxaa ku xiga in wadanka infrastructuregiisa kor loo soo qaado oo hadda aada u liita wadooyin ha aado tamarta oo muhiim u ah warshadaha ha aato beeraha oo la maalgeliyo waxaa kaloo jira in wadanka u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah ada lacag dollarbu ku shaqeeya taas nooceeda waxaa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qayb laba qaybood waa dhaqaalaha markii la wado sterinka halbaa ka maqan oo ah monetary policyga taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangiyaalkiisa in lagu xiro adduunyada systemkiisa kale dhaqaalaha soomaaliya ayaa muddo tobannaan sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada isgaarsiinta biyaha caafimaadka gaadiidka iyo adeegyo kale mid ka mida shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano f g network daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta shirkadda hormuud ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya sida uu sharaxayo yaasiin xasan madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda hormuud walaalo wadanku wuxuu u baahan yahay infrastructure infrastructurada ama ama kaabayaasha dhaqaalaha awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha hadda waxaa kusoo biiray internetka internetka wuxuu u bahan yahay walaal maalgelin xoog leh haddaan tusaale yar ku siiyo shirkaddu waxay xilli iska saartay inay samayso waxaa loo yaqaano national backbone oo ah arig internet aad weyn inay ka samayso dhammaan gobolada gaar ahaan meelaha uu amnigu ku saamaxo meelo badan oo hadda laga soo bilaabo maala dhulka aan ka shaqeyno waxa uu xaggay magaalada gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka galmudug way ku xiran yihiin magaalada kismaayo kale way leedahay xarig internet oo caalamka u furan meel alla meeshii aan awoodna inaan ka diyaarino howlahaas waxaan isku daynaa inaan infrastructurekaas dalka aan keeno infrastructurekaas markii la keeno walaalo waxaa ku dul shaqeynaya dhammaan kambaniyadii tusaale ahaan hadda hormuud telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunuugta dalka ayay isku xirtaa waxay samaysaa shirkadaha kale ee u baahan in xogtooda ama deetadooda la qaado la isku xir way isugu xirtaa shirkadaha yaree soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano a p i oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka lacagaha mobileka ee mobile money loo yaqaano e v c pluska kaasoo u fududay inay gaaraan macaamiishooda ku kala firiirsan dalka soomaaliya oo dhan qof jooga kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga baydhabo isagoo isticmaalaya mobile moneyga qof jooga gaalkacaa laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada marka inta badan hadda soomaalidu waxay walaal wax ku faysiistaan waxa loo yaqaano social commerce waxa la yidhaahdo baraha bulshada sida facebook iyo instagramka ee productyadooda iyo adeegyadooda iyo ku haysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa marka internetkii iyo payment systemkii ayay shirkadu ay u fududaysay ganacsatada sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga la isu gurmado sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu gurmadaan markii soomaaliya culayso yimaadaan mobile moneyga arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba
laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta waxaana lagu eedaynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka midka tahay hormuud hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa dowladda soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay mar kasta oo ay mar kasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto haddana dowladda soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan shirkadaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan haybadda sharafta maxaan ku yidhahda amniga tacliinta fiican caafimaadka fiican maxaan ku yidhahda dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahannahay soo maha meesha ay naga jirta meeshaas waayo inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanaan cashuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha war laba wax isqabta maaha yaasiin xasan madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda hormuud ayaan weydiiyey sida u arko hadalka madaxweynaha iyo xaaladda canshuur bixinta ee shirkadda hormuud walaala meesha shirkadda eh, canshuur way bixisaa canshuur waliba ku filan ama ka badan intii laga rabay ayay bixisaa En waxaa xusid mudan walaala tax biilkii ama sharciga canshuurta weli miisku saaran yahay lama baas garaynin Eh, walaal shirkadda waxay bixisaa eh, income tax waxay bixisaa salarigii shaqaalaha en canshuurtii laga rabay waxay bixisaa canshuurihii customska waxay bixisaa canshuurihii propertieska iyo iyo iyo iyo iyo iyo guryaha Eh, dhammaan eh, waxay bixisaa dhowr heer oo canshuur different layers oo canshuur ayay bixisaa En waxaa dhiman oo keliya waa canshuurta dulsaarka loo yaqaano ama sales tax waxa loo yaqaano iyadana en waa laga wada shaqeynaya insha allahu sharcigaas marka la baasgarayana eh, siday u ahayd ayaa eh, eh, looga wada hadla ayaa loo bixin doona insha allah marka canshuurta iibka uunbaa dhiman marka canshuuraha kale aad bixisaan haddii hadda sharci canshuur uusan jirin seed ku bixisaan ma idinka unbaa waxgarta maxaa lagu saleeyaa walaalo eh, eh, wa- wa- shirkaduhuna weligoodna way way self regulatory ayay ahaayeen sidaasoo ay tahayna dowladda markasta wadahadal toos ah ayay kula jireen Eh, wadahadalladaasayna ka yimaadaan en, eh, taarifada iyo iyo canshuuraha iyo siday noqonayaan marka waxaan ku cadeynayaa weli inaysan hal canshuura nagu baaqanin dhammaanna waxaan rabaa inaan u cadday shacabka soomaaliyeed inaan wada bixinay wixii nalagu lahaa haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisaan sanadkii canshuur hormuud ahaan walaala hadda ima hor yaalaan laakiin eh, waan lacag aad runtii u fara badan oo malaayiin kor u dhaafaya ayay sanadkii noqonaysaa dadka soomaalida ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah hal abuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan taasi oo ay kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah muniir sheekh axmed ayaan weydiiyey in kasakow hal abuurka ganacsi ay haddana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay waayo su-aasha igu dambaysa madaxweynaha soomaaliya oo hadlayay maalin dhoweyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aada u kordheen maxaanku idhahdaa uuna dhiirigelinayo dowladduna ay ilaalinayso laakiin soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin Eh, ganacsiyada waddankuna ha- shaqooyin fara badan oo dowladda qaarkood laga rabay bay qabtaan marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado haddana dakhligii dowladda la siinayo uu aada u yaraado xaggee iska qaban laada Ah, waxaad iska qaban leedahay ah, aragtideeda wadanka muddo dheer oo so- ah, saddex soddon sano ku dhow ayuu iska nidaam la- na- nidaam la-aan ahaa oo nidaam dowliga uu aad daciif u ahaa Ah, sidaa daraadeed shacabka wuxuu ah, ku tegay in canshuurtaba ay u arkaan ah, dhibaato weyn oo ka hor imaanayso taasna ah, waxaa looga hortegi karaa in ah, wacyigelinta waxaa kaloo looga hortegi karaa in dowladda awooddeeda aad ah, u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muquunin karto nin kastoo hor istaaga ah, canshuuraha iyo dakhliga wadanka u baahan yahay ilaan waa maslaxada caamka wadan kasta oo duniyada uu ku socdo can- canshuur la-aantiisa ma soconayso oo ah, wax sida nidaamka hadda eh, wadanka uu ku socday soddonka sana soo dhaafay ah, wax isbixinaya ma aha dowladna laguma noqon karo marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelata oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo lasoo saaro mar walba way jirtaa in ah, wadanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto nin adduunyada jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo ilaan waa dakrigaada qayb lagaa qaadayo laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin ah, canshuurahaas marka ah, sidii lagu taakulan lahaa waa laazim wadanka inuu yeesho awood ah, maxaa la dhahaa maxkamada awoodda ah, hay-adaha soo ururiya dakhliga iyo awooddii daba istaagi laheed oo ah ah, booliiskii iyo nidaamkii lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a hay-adda maamusha duulimaadyada maraykanka ayaa baaris xoogan ku haysa shirkadda diyaaradaha rakaabka soo saarta ee boing hay-adda ayaa dhowaan amartay in baaris lagu sameeyo warshadda shirkadda boing ay ku leedahay magaalada seattle halkaasi oo lagu farsameeyey diyaaradaha max nooca loo yaqaano tani waxa ay tani ayaa ka dambaysa kadib markii diyaarad noocaas ah ay albaabku u go-ay xili ay hawada ku jirtay dhacdadan ayaa saameyn adag ku yeelatay shirkadda sidaa warbixintan oo qayb ka ah qayb ka mid ay daabacday wakaalada wararka a b uu ku faahfaahinayo maxamed bashiir cabdiraxmaan
waa bishii janaayo mar diyaaradda nuuca boin toddobosddextoddobo max oo ay lahayd shirkadda alaska airlines oo iyadoo hawada ku jirtay ka fuqay amaba go'ay albaab ka mid ah diyaaradda duuliyihii diyaaraddaasi ayaa si deg deg ah oo nabada ku dejiyey diyaaradda iyadoo aysan dhicin wax khasaaro nafeed ah oo soo gaaray boqoltoddobaataniyokow qof oo rakaab ahaa iyo lix qof oo shaqaale ahaa oo diyaaradda xilligaasi saarnaa laakiin dhacdadan ayaa abuurtay hadalhayn badan iyo in su'aale laiska weydiiyo amniga diyaaradaha rakaabka xambaara ee ay soo saarto shirkadda boyn oo ka mid a kuwa ugu magaca iyo sumcadda weyn caalamka shirkadda boyn oo qiimaheedu yahay toddobaataniyosideed bilyan islamarkaasina jirtay muddo ka badan qarni ayaa hormood u ah shirkadaha diyaaradaha rakaabka u dhoofiya inta badan caalamka iyadoo suuqyada diyaaradaha rakaabka kula tartanta shirkadda airbas ee laga leeyahay yurub hase ahaatee sumcadda shirkadda bowen ayaa si weyn u dhaawacantay kadib dhacdooyin isxigxigay oo shirkadda wajahay laba diyaaradood oo noocoodu ahaa toddobasddextoddoba max ayaa midkoodna ay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ku dhacday dalka induneisiya halka tan labaadna ay ku dhacday ethoobiya sannadkii xigay kuwaasi oo iskudar ay ku dhinteen saddex boqol iyo afartan iyo lix qof bowen ayaa lumisay ku dhowaad afar iyo labaatan bilyan oo dollar shantii sano ee lasoo dhaafay waxayna taasi keentay in mararka qaar uu dibdhac ku yimaado soo saarista diyaaradaha toddobo saddex toddobo s iyo toddoba siddeed toddoba dreamliner maxamed sheekh xuseen oo ah falanqeeyo deggan gobolka virginia ayaan weydiiyey sida sumcad ahaan shirkaddu ay u saamaysay shilalka kala duwan ee soo wajahay
maxamed waa mahadsan tahay diyaaradan sanadihii ugu dambeeyey waxay iska haysatay cilado soo laalaabana xagga farsamada diyaaradda cusub ay sameeyeen oo max marka markaad fiiriso si kooban dhacdadii indonesia ka dhacday oo dad badan ku dhinteen kii iyo tii shan bilood kadib kii bilowgiis ay ku dhinteen dad badan ciidana diyaaradii etoobiya burburkii ka dhacay iyo tii maalin hore oo diyaarad kamid diyaaradu ayagu ay sameeyeen shirkadan ay sameysay oo kasoo kacday gobol gobolada mareyka kamid ah oo kadib markii hawada wax xirsaas u gashay bilbaabkii oo iska baxay marka waxaaso dhan markaa iskusoo duuduubta runtii diyaarad shirkada waxaa ku yimid sumcad xumo sumcad xumadaasna waxay keenaysaa inay dhaqaalaheedii hoos u dhaco oo xoogaa aaminkii oo yaraado marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha ha noqoto ama xagga magaca ha noqoto magaco muddo asagoo nafaantiisa la dhisi karo magacaas oo muddo yani soo socday in sumcad xumo ay ku imaatay inkastoo diyaaraddu shirkadu ay tahay shirkadaha adduunyada ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aada loogu tiirsan yahay haddana laakiin ciladaha noocan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalaheeda intaba hoos oo la degay shirkadda ayaa sannadihii lasoo dhaafay ka soo kabanaysay dhibaatada ka soo gaartay shiralka kala duwan ee diyaaradaheeda laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda alaska airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay-adaha federaaliga maraykanku ay baaris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto maamulka dullimaadyada federaaliga ah ee f a a ayaa dardar gelinaya howlaha korkala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka hay-adda dembi baarista ee f b i ayaa iyana fariin ay u dirtay dhowaan rakaabkii saarnaa diyaaradda bowen toddobosddextoddoba max ee shirkadda alaska airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dembi dhacay waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan kuu aqoonsannay in aad tahay dhibano dembi kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya f b i ayuu warqad loo diray rakaabka ku yidhi khabiir xafiiska f b i ee magaalada siyaaral shirkadda bowen ayaa ballan qaaday inay la shaqaynayso hay-adaha federaaliga ah ee baarista wada ayna ka shaqaynayso sidii ay ku soo ceshan lahayd sumcaddeeda iyo badqabka diyaaradaheeda agaasimaha guud ee shirkadda dave calhon ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilkiisa dhammaadka sanadka xili ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid ah sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tegayaan haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda dowr ma ka qaadan karaa in bowen ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha dullimaadyada waa kan mar kale maxamed sheekh xuseen shirkadda isbeddel weyn ayay samaysay oo xagga maamulka sare ah oo dadkii maamulka sare u hayay intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doona oo dadka maamulka sare u haya waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo waayo shirkaddan waa shirkad weyn oo adduunyada saameyn ku leh waxsoo saarkeeda iyo adduunyada aada looga yaqaano marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaalaha xumada ku imaatay intaba si loogasoosi looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah marka maamulkaas la sameeyey oo isbedelka lagu sameeyey waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay laakiin isbedelka already wuu dhacay runtii saameynta shirkadda waxsoo saarkeeda iyo dhaqaalaheeda hoos u dhacay intaba adduunyada saameyn ayay ku yeelan doontaa meelaha qaar waxaa dhici doona falaadyadii aadi jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco sababtoo shirkaddan saameyn xoogla ayaa adduunyada ku leedahay dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cillad hawada ku gasho laakiin golaha badqabka heer qaran ee maraykanka ayaa qiyaas uu soo saaray ku sheegay in sagaashan iyo saddexdii fursadoodba ay dadka maraykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur halka ay sheegeen in marka taas loo barbar dhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan afar iyo afartan kun oo qof ay maraykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sannadkii tegey ee labadii kun iyo saddex iyo labaatankii
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a buundo ama bridj weyn oo ku taalay dekedda magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayaa subaxnimadii hore ee saaka duntay kadib markii uu jiray markab kuwa konteynerada qaada ah waxaana la sheegayaa in gawaari iyo ilaa labaatan qof ay ku dhaceen biyaha buundada hoos mareeyay warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay wakaalada wararka reuters qortay waxa ay noo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan kooxaha samato bixinta wada ayaa baadi goobaya haddii dad nool ay ku jiraan webiga kadib markii buundada francis scott oo fidsan in ka badan hal iyo bar mayl ama laba iyo bar kilomitir in ka badan ay ku dhacday biyaha ilaa labaatan qof ayaa ku jiri kara webiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen webiga sida uu wakaalada wararka ee reuters u sheegay kevin cart oo ahaa afhayeen u hadlayay waaxda dabdamiska ee magaalada baltimore muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta youtube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo kusii jeeda buundada nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha waxaana dab uu qabsaday markabka walow wakaalada wararka ee reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi gudoomiyaha gobolka maryland westmore ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhab ah si ay si dhaqsiyo ah u geeyaan agabka amni ee dowlada federaalk ee maamulka biden hay-adda f b i-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay x waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadeedu ay goobta ku sugan yihiin baltimore ayaa ah dekada ugu mashquulka badan mareykanka iyadoo kala gudbisa in ka badan toddoba boqol iyo konton kun oo gaadiid jadiid ah sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo keliya sida ay muujisay xogta ah hay-adda maamusha dekadda ee gobolka maryland ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeela ay soo gaartay iyo in kale iyo inay hakad galeen howlihii dekadda iyo in kale sida ay sheegeen ilo wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah ciidanka booliiska magaalada baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyey kowdii iyo soddon iyo shan daqiiqo habeen barkii markabka ayaa sida ay muujisay xogta ah la socodka maraakiibta wuxuu ahaa mid watay calanka singabuur islamarkaana ahaa kuwa kunteenarada qaada iyadoo lagu magacaabo daali waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda grace ocean b t e l t d iyadoo sidoo kale ay maamusho senergy marine group sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee elzak shirkadda maamusho ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid kamida tiirarkii ay ku taagneyd buundadan islamarkaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay kamid ahaayeen labadii waday markabka ay bad qabaan islamarkaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah in ka badan afartan markab ayaa kusii haray gudaha dekada baltimore kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada doomaha maraakiibta soo jiida iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqeynta arrimaha badaha ugu yaraan soddon markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay usoo socdaan baltimore sida ay xogtu muujinayso buundadan oo lagu magacdaray francis scott key oo ah qoraaga star spangalet banner ayaa ahaa mid la furay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii
aada ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka ee u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda maraykanka madaxweyne jo baiden iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha nofembar ayaa labaduba booqday xadka uu maraykanku la wadaago dalka meksiko halkaas oo ah meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka maraykanka haddaba dooda labada dhinac ee la xidhiirta arrimaha socdaalka iyo saamaynta ay dadka gudaha soo galaa ku yeeshaan gudaha maraykanka ayaan wax ka weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay labada horta madaxweyneba oo xuduudka booqdeen runtii labada madaxna waddan ku tartami doona waaye doorashada bisha november haddii ilaahayna gaarsiiyo nin walbana wuxuu ku jiraa campaign ololo siyaasadeed ayuu ku jiraa marka xuduudka waa saddexda waa saddexda qodob u waaweyn oo doorashooyinka xareeya ayay kamid tahay sida dhaqaalahoo kaleeto xuduudka arrimahooda iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo aforshinka ilmaha laiska soo tuuraayo marka xuduudka waa waxyaalaha laisku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu kamid yahay marka nin walba messagekiisa ayuu dhiibayay runtii ninba ninka kale ayuuna eedeynaa mar walba runtii maxamed waxaana xusud mudan xisbiga markaas meesha talada haayo ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta oo soo socdaalaya madaxweyne trump iyo tiiskiisa markay joogeen xisbiga dimuqraadiga wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaya ee xisbiga madaxweyne trump haddaba marka qolada markaas talada ay samaan qolada kaleento waa waa tuul ay isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharciga waxba kama bedelaan oo muhaajiriinta sidii ayay u socon doonaan ayna u socon jireen laakiin waxaa xusud mudan maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meesha jooga ama xisbiga talada ka maqan ee laakiin ay tahay shaqadan shaqo u taala congresska inay xaliyaan taasna congresska waxaa umuuqata inay kuguul daraystay xilligan bas maahan ilaa xiliyo hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan saan ayay iska ahayd marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka congresska oo ayaga ay ku guul daraysteen waan gartay laakiin markay wax ka qabtaan oo xaliyaan waan gartay marka markay labadooduba booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd aanu ku bilowno trump
trump sida asigu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaayo waa olaha siyaasadiisa campaignka hadaladiisa ayay kamid yihiin madaxweyne bidenna wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ahay inaan la xaajoodo xisbiga republicaanka iyo madaxweyne hore trump hadday diyaar u yihiin marka waxaa jiro biil la keenay oo aqalka senadka laga keenay oo lasoo karkariyo xoogaa laakiin aada u malayso markii dambe dimuqraadiga ay riixayeen markii la keenayna in ay xisbiga republicaanka ay boodeen marka midba ninka kale ayuu hadda eedeyna waana sida caadiga iska ah waana meelaha dhibcaha lagu kala qaato marka madaxweyne barin wuxuu leeyahy waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabano oon xirno biilan keenna biilkiin waxaa diiday xisbiga jamhuuriga madaxweyne trumpna wuxuu ku eeday inaan dhinka iska soo qulqula madaxweyne biden ku guuldareystay marka aniga ayaa diyaar ah in aan wax ka qabto runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadaladooda waan gartay waxaa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aada looga arkay haddii ay tahay gobolka texas oo deris la ah dalka mexico ah meesha tallaabada koowaad dadku ay ka soo gelayaan iyo gobolka new york oo muhaajiriin aada u fara badan la geeyey marka gobolka texas haddaynu ku horeyno waxaa jirta dood dhex taalla madaxda gobolka iyo dowladda federaalka maxay isku hayaan labada dhinac waxa la isku haya waxaa waaye cidda awoodda iskale dadkan inay celin karto iyo stateka iskale mise dowladda federaalka iskale waxa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinaya hadba dadkan soosoo qulqulaya waayo gobolka texas waa xuduud xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanaya dhanka mexico marka waxaa la isku haystaa waxay ahayd stateka miya awoodda iskale oo yani man maamuli karo meeshaan inuu maamulaan mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan marka maxkamada la isla aaday maxkamaddii waxaa umalaysaa inay u xugmisay stateka oo taxas laakiin waxaa imaaday haddana nin judge ayaa racfaan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loola dhaqma waa si bini aadanimada ka baxsan laakiin maxamed waxaa xusid mudan stateka taxas iyo stateyada xuduudka ku leh wadamadaas mexico xuduudka la leh inay dhibaato xoogna ay ku qabaan dadka soo qulqula waayo waa meesha laga soo bilaaba ayagaa laga soo dhacaa waa in ayaga qaabilaan marka culeys badan ayay ku tahay marka stateka ninka governorka wuxuu sameeyey markay tax dadka yimaadaan inuu soo qaado basas kusoo qaado oo keeno meelaha xisbiga dimuqraadiga ka taliyaan magaalooyinka ay ka taliyaan sida new york iyo chicago oo kale iyo marka taas ayaa iy niyo kale culeys keenta dadkii basasa lagu soo qaada waa lasoo waa la keenaa marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyo marka waxaa ku bixi doonta lacag aada u fara badan marka stateka awood umala contextoo kaleento hadda magaalada new york kale waa la celcelaysaa marka xagga dhaqaalaha ayaa laisku haystaa iyo sida dadka qolo walba waxaa umalaysaa markaan inay saameyn xoog la ku yeelatay dadka soo qulqulayo faraha badan marka hore waxay ahaan jirta gobolada xuduudka laakiin hadda inay soo gudbeen oo dadka lasoo basida lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida jakaaka iyo new york ee la keenayo waan gartay marka haddaynu qodobka kasii hadalno magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan chicago iyo new york ay ku jiraan maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta walahi culayska ay la kulmaan maxamedo wuu badan yahay waayo dad badan oo fara badan oo muhaajiriin markii lagu keeno waa inaad meel dejiso waa inaad xaaladooda caafimaadka la tacaasho waa in waxbarasho la raadiso waa in sharci loo helo waxaasoo dhan marka iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaaba inuuna ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyey sanadkii dowladda ama loogu talagalay marka culayska dhankaasoo ka imaana waxuu kaloo ka imaanaa dad badan oon sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayay dhanka ammaanka oo kale marka culeysyo fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sidaa nidaam ma ahan dadka waxaan waa in la joojiyo marka culeysyada dhankaas ayuu ka imaana
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku qabatay dekedda muqdisho kunteenaro ay ku jiraan raashin dhacay dalka waxa uu leeyahay hay-ad ka shaqaysa tayadhoorka badeecadaha waddanka soo galaya awoodda dowladda ma gaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cadaawe faarax cabdulle iyo maxamed axmed maxamed jiidane labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolada dhexe hadalka waxaa ku horeynaya maxamed axmed maxamed jiidane su-aashaad i weydiisa haddaan usoo gudbo anigu waxaan is leeyahay dowladdu waa dadaashay shaqo fiican ay qabatay laakiin marka la eego awoodda dowladda ma gaarsiisan heerkii la rabay oo hadda wadanku sidaad og tahay dekado fara badan uu leeyahay dekadahaasoo dhanina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo la wada kontaroolo oo badeecadaha soo galaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya o dhan lala socdo marka anigu waxaan is leeyahay maya weli heerkii la rabay lama gaarin waxaan is leeyahay waa bilow fiican laakiin dowladdu awoodeedu meeshii la rabay weli ma gaarsiisna wadankuna waa ballaaran yahay wadanka dhammaana la rabaa in laga wada warhaayo waa waa mahadsan tahay maxamed jeedane haye ee, markan waxaan soo dhaweynayaa cadaawe faarax dowladda federaalka soomaaliya een, khaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican waana laga rajeynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii ilaahay idmo haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu markhaati ka yahay oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekadda marka waxaan is leeyahay hawshaasu waa meel fiicanay maraysaa waana waana lagu guuleysan karaa keliya waxay u baahan tahay in la ballaariyo oo sh- adeegii la gaarsiiyo ee tekadaha dhan la gaarsiiyo iyo eerboorada iyo meelaha wax kusoo degaan oo dhan si loo hubiyo waxa soo gelaya marka een, shaqadaas si wanaagsan bay ku socotaa haddana een, qof waliba waa uu arkay oo soomaaliya in een, maxaa la yirahda hay-addii tayadhowrka ay si een, maxaa la yirahda active ah ay ula falgelayso badeecadaha soo gelaya cadaawe mar kale waa mahadsan tahay maxamed jeedana sidaa maqlaysid cadaawe waxa uu leeyahay dowladdu iskuday ayay samaysay wax fiicanna waa ay qabatay adiga dhaliishaada maxaad isleedahay Ee, haddii taa la qaba lahaa ee, hawshan waa ay noqon lahayd mid guulaysata
Een, xuseen aad baad u mahadsan tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaada een, sidaan ka war hayno een, hay-ad walba oo dowli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhan oo dowladdu waxay u baahan yihiin horta kow number one inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan qodobka labaad inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc kuwaa oo ka wada hirgeli karaa waddanka oo dhan marka annaga waad ogdahay waddankeenu xaalado iska soo maray Een, marka waxaan is leeyahay marka taa laga eego oo dhinacaas shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddankao dhan ka hirgalaan oo ay degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto marka maadaama aysan intaa oo dhan gaari karin een, tayadii la rabana aysan soo saari karin waxaan isleeyahay sidii la raba ma ah waxaa intaa dheeri ah oo aan anagu ognahay waddankiiaan joognaa anagu dad qurbo jooga maahin waxaan ka warhaynaa daawooyin daawada waddanka la keenaan ognahay sida ay tahay waxaan ognahay tayadaradeeda haddaad maanta farmashiya tagto daawo ka qaadato wuxuu kugu qoraa halbac adduunyada kaletana qofka waxaa laga yaabaa in laba xabo oo saddex xabo kiniya loo qoro oo saddexdaas xabo kiniya ku caafimaado tanna daawadii qofka la siiyo tayadaradeedeedii in cudur kale kula sii dhacaaba laga yaabaa waana sababta keentay in cudurrada iyo gaar ahaan cudurka kansarka kale iyo waxyaabahaas ay hadda waddanka ku bataan oo dadka ilaa dibad loo qaado daawooyinkan dhacay een, cunooyinkan raashinkan dhacay oo waddanka la keenayo ayaana u sabab ah waa bilow fiican hay-aduna waa yani wadankuna marka uu- wuxuu dhismayaa sidii qo- canug dhashay oo koraya oo kaleeto uu korayaa maalinba meel baa la gaarayaa laakiin meeshii la rabay ilaa hadda lama joogaan aaminsanaha waana mahadsantiin waa waa mahadsan tahay maxamed jeedane haye ee, markan waxaan soo dhaweynayaa cadaawe faarax Een, tayada marka la dhowraayo oo tayada la dhowraayo ee waxaan ka fiirinaynaa walaalkii wuxuu yidhi aan u malaynaa daawooyin tayo aan lahayn ayaa hadda la isticmaala oo dalka la soo geliyaa horta laba ayaan u kala qaadaynaa shay aan tayo lahayn oo tayo ahaan dhacsan oo tayo ahaan tayadiisu liidato iyo shay expire ah oo dheydkiisu dhacay tayo dhowrka waxay u baahan tahay een, marka la samaynayo een, oo shayga tayada la rabo in wadanka la soo geliyo halbee gaar ahay leedahay iyo standards iyo waxa loo yaqaan indicators ay leedahay iyo framework lagu shaqeeya leedahay haddii ay tahay expirena een, waxay leedahay iyadana standards iyo indicators iyo framework lagu shaqeeyo si lamid a taa oo kale- ta kale- ta hor- midda hore oo kale hadda waxa muhiimka ah waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expireka ee wadanka soo gelaysa in la ilaaliyo kadib waxaa loo gudbi doonaa broseskii dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan lasoo saarayo dowladdu inay la socoto badeecada u- ee, da- badeecada wadanka la- loosoo yani dhiibayo in inta ba- ee, ka hor intaan lasoo saarin inay ku urgasho ee, qolada soo saaraysa kadib inta ay- ay socoto oo broseska productionka lagu jiro inay la socoto la soo raritaanka inay la socoto dejinta inay wixii lasoo raray ay yihiin oo intaas lala soo socdo in la ogaado haddana kadib suuqa in la- in la- in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo Een, waayahay waa soo gabagabeynaynaa maxamed jeedane adaan kugu hormaraya Een, ugu dambeyn maxaa is leedahay Ee, wadanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin karaa hawsha hadda socotana oo ay noqon kartaa mid guulaysata xuseen aad aad mahadsan tahay cadaawana waa u mahad celinayaa ugu dambeyn anigu waxaan isleeyahay shaksiyan kow horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo waddanka o dhan ka shaqaysa qodobka labaad waxaa loo baahan yahay maadaama sida uu cadaawa sheegay dhowaan la aasaasay institution cusub hadda dhismayana ay tahay waqtigay u baahan tahay maalinna meela la gaari doonaa marka waxaa loo baahan yahay in la daadejiyo oo isteedyada la geeyo oo gobollada la geeyo oo degmooyinka la geeyo oo tuulooyinka la geeyo waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale iyaguna caasimaddii ka shaqeeya isteedyada ka shaqeeya gobollada ka shaqeeya degmooyinka ka shaqeeya tuulooyinka ka shaqeeya intaasba in la gaarsiiyaa loo baahan yahay yacni taas waxay fududaynaysaa in shayga intaan waddanka ka hor waddanka intaan la keenin ka hor oo dalabkiisu markuu yimaado dekadda yimaado in la fiiriyo gudaha markuu soo galo waxaa dhici karta mararka qaar in ganacsatada iyo inta meel iska dhigaan oo suuqxumo iska dhacdo oo baqaarkiisa isaga haaya ama farmashihiisa isaga haaya oo qofkii laga gada daawo dhacday ama cunto dhacda laga iibiyo qofki waxaa sidoo kale loo baahan yahay marka sheega horta waddanka markuu soo galaa in la hubiyo waa qodob markuu waddanka soo gala kadibna dukaamada iyo baqaarada iyo meelaha wax lagu iibiyo iyo farmashiyaasha iyo waxa dhan in la booqdaa loo baahan yahay oo ayaga ruuxooda la fiiriyo la yidhahda soo deji shaygan ma dhacsan yahay mise waa fiican mise mise waa saas hadduu dhacsan yahayna qofkaas lagula xisaabtamo oo qofkaas sharciga lagu qaban lahaa qofka maxaad ku xidhay waa muwaadin marka hore waxaa loo baahan yahay in laga qaybgeliyo marka doodaha iyo shuruucda iyo boolasiyada iyo wixii la raaci lahaa la samaynayo ayaa la rabaa in laga qaybgeliyo loo sheego hadhowba ogow haddii lagugu qabto waxaas adaa qolan in la yidhaahdo marka anigu intaasaan aan si kooban kusoo koobayaa oo ah in shaqaale la helo waddankao dhan in laga hirgeliyo sheega markuu waddanka soo gelayo in la hubiyo iyo in markii waddanka uu yimaado oo waddanka gudihii galo in baqaaradii iyo tukaamadii booqasho lagu sameeyo lana hubiyo badeecada taallahay inay tahay tii la rabay
waa mahadsan tahay jeedane haye gabagabada dhankaada cadaawe waa mahadsantaha walaal xuseen horta sidaan hore usoo tilmaanay hay-adda xilli aan sidaa u fogeen ayay shaqo bilowday ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay marka hore waxaan leeyahay horta in la dardargeliyo shaqada hay-adda oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynayo maxaa la yidhaahdaa hawshan tayo dhowrka in la helo agabkii lagu shaqey lahay materiaalska la isticmaali lahay oo lagu hubi lahay tayada iyo maxaa la yidhahdaa iyo dheydka waxaan la soo gelinayo waddanka intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa doodda igala qaybgalay cadaawe faarax cabdulle iyo maxamed axmed maxamed jiidane inta dooddan mid la mid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal in ku danasanna mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
السلام عليك السلام عليك
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulas dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo